religion. I'm irreverent. I be reverent. I be so far up.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysaa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali com galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal dhammaantiinba idin leenahay waa sabti tobanka bisha juun sanadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacaddana galabta iyo wararka v o a-na waxaa idiin soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in sagaal qof oo lix ay rayid yihiin ay ku dhinteen weerarkii hoteel ku yaala liido waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan ardadii iyagu ka barakacday magaalada laascaanood oo iyagu galay imtixaan ay qaaday puntland kuna galay degmada kalabeyra ee gobolka sool iyadoo waalidiinta ardadaasina ay soo dhoweeyeen tallaabadaasi
maadaama ay carruurtu noo heleen imtixaankii shahaadiga ahaa oo aan oo laga maarmaan u ahaa ardayda si ay hadhowta u helaan jaamacado ama ay usii wataan waxbarashadooda marka aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa aad baan u mahadnaqaynaa dadkii ka shaqeeyey arrintan ama magaranaysa waxbarashadan soo diyaariyey
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo lagu oogay soddon iyo toddoba dacwadood oo la xidhiira sida uu u maareeyay dukumentiyo sir ah oo uu ka qaaday aqalka cad dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa la sheegay in ay gaareen saaka heshiis xabajoojina waxaa jirta cabsi laga qabo in heshiiska afar iyo labaatanka saaca ah in uu burburo ka hor inta uusan dhammaanin iyadoo hore loogu guuldaraystay heshiisyo xabajoojineed dhexdhexaadayaasha maraykanka iyo sacuudiga ayaa ka digay in laga yaabo inay ka baxaan dhexdhexaadinta haddii heshiisku burburo xabajoojin hal maalin jirta aad ayay uga yar tahay inta aan hiigsanayno sidaasna waxaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f b maxamuud bashiir oo degan waqooyiga khartuum isagoo sheegay inay rajeynayaan in lasoo afjaro dagaalka daran heshiiska ayaa waxa uu furayaa fursadda gargaarka baniaadminimo dagaalka oo u dhexeeya laba jenaraal ah oo kala hogaamiya laba ciidan ayaa waxa uu ka bilowday suudaan bartamihii bishii abril waxaana ku dhintay ilaa iyo laba kun oo qof iyadoo ay ku barakaceen ilaa iyo laba milyan oo qof qaramada midoobay ayaa sheegtay in weerar lagu qaaday nabad ilaalinta qaramada midoobay ciidamadooda iyadoo midna uu dhintay islamarkaasna dhaawac xalisa uu soo gaaray sideed kale kaasi uu ka dhacay gobolka tumbuktu ee waqooyiga maali oo ah aag ay kooxaha xagjirka ahi ay ka wadaan howlgallo ciidamada nabad ilaalinta ee burkina faso ayaa qayb waxa ay ka yihiin islamarkaasna ayay qayb ka ahaayeen howlo ilaalo ah oo dhanka ammaanka ah waxaana markii horeeto lala beegsaday walxa qarxa kadibna si toosa ayaa lagu soo rasaasiyey meel toddoba kilomitir u jirta saldhigga ciidamada ay ku leeyihiin magaalada ber sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay stephen de jurak xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres golaha ammaanka iyo madaxa qaramada midoobay ee howlgalka nabad ilaalinta ee maali ilqaasim waan ayaa si xoog leh u cambaariyay weerarkaasi dujaarika ayaa sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ugu baaqay madaxda kumeelgaarka ee maali inay caddeeyaan kuwii ka dambeeyey weerarkaasi islamarkaasina si deg deg ah cadaaladda loo horkeeno isagoo xusay weerarada lagu bartilmaameysanayo ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay noqon karayaan dembiyo dagaal marka la eego sharciga caalamiga qarax ka dhacay warshad lagu sameeyo gantaalada iyo walxaha qarxa oo ku taalla dalkaasi turkiga ayaa sababay in dhismaha uu soo dumo maanta oo sabti ah waxaana ku dhintay shan qof oo ka shaqaynaya gudaha sida uu sheegay sarkaal qaraxaasi ayaa ka dhacay saaka dhismaha xarunta shirkadda warshadaha ee farsamada iyo kiimikada ee dowladdu ay leedahay ee ku taalla duleedka caasimadda ankara sida uu guddoomiye vasib sahin uu u sheegay suxufiyiinta isagoo sheegay in dacwad oogayaasha ay bilaabeen baaritaan rasmiya waxaa la arkayay qiiq ka baxayay dhismahaasi iyadoo gaadiidka gurmadka degdega iyo kuwa dabdamiskaba ay ku yaaceen goobtaasi sida uu sheegay telefishinka gaarka loo leeyahay ee n t v wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in dukaanada iyo daaqadaha guryo ku dhow warshadaasi burbur uu ka soo gaaray qaraxa warkiina dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay booliiska soomaaliya ayaa waxa uu tafaasiil ka bixiyey weerarkii xalayto deblay hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaala degmada cabdilcasiis gaar ahaana xeebta liido weerarkaasi oo soo afjaridiisu wakhti dheer ay qaadatay ayaa waxaa ku dhintay sagaal qof oo lix ka mid ihi ay yihiin rayad halka toban kalena ay ku dhaawacmeen weerarka lagu qaaday maqaayadaasi ayaa waryaheena v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow goordhoweed uu nooga soo diray wararkii ugu dambeeyey
warka ka soo baxay booliiska soomaaliya oo ahaa qoraal ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkii xalay maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ku qaadeen hotelka biral biij ay ku geeriyoodeen lix ruux oo shacab ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toban kale weerarka oo dhacay siddeedii fiidnimo oo daqiiqadala xilliga muqdisho ayaa waxaa qaaday toddoba ka mid ah maleeshiyada al-shabaab sida qoraalka lagu xaqiijiyey warka ka soo baxay booliska soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in saddex ka mid a askartii badbaadada samaynaysa ay ku dhinteen weerarkaasi oo soo afjiridiisa ay qaadatay ku dhowaad siddeed saacadood oo toosa xilliga weerarka lagu qaaday biral biich hotel ayaa waxaa ku sugnaa dad aada u badan kuwaasi oo damaashaad u tegay xeebta maadaama laga nasanayo shaqada oo jimco ay ahayd qaar ka mid a dadkii weerarkaasi ka badbaaday ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo qaarkood weli qaba shooggii iyo walaacii ay ka qaadeen weerarkii xalay ka dhacay xeebta liido ee magaalada muqdisho ahaana qaraxa umalayna hadda innaga kusoo arkay kadib gadaalaan u noqonay gadaal dhinacaasa u carnay dhinacaan dhamma soo aadan dhinacaan dhamma wuxuu dagaal ka socdou ahaa aan dhuumanay meel godaan ku dhuumanay mehega xabadooynaa maqalnay dabcan mehega waa oyna aniga waa oynaayey kadib baddiyaa hadda nagu soo fakatay meel kale luuqaan ku dhuumanay xale waxyaalo xuna arkay aniga mehega aadaa u silcoonnay kadibaa meel kale u dhuumanay haddana meelo badan aday marba meel saa ugu dhuumanaynay marba qof noo qaadaya ma fahante aan markii dambe meel kale ku dhuumannaan ka soo baxnay waxaas markii ugu horraysa aan aragno xalay ahayd markii ugu horraysa xabadana aan maqalno qaraxna maqalno aan wada sasno maca anigii soddon sano soddon jiraan ahay weligay marka ugu horreysa waddanka imaanay ahayd marka ugu horraysana waxaan la kulmo saaxib magacii waa maxamed cabdi cumar xala aniga waxaan ku sugnaa markii oo dhibaatada halkan ka dhacaysay aniga qobtana ku sugnaa inkastoo siday udugu fogaayoo jooga qaybta aragada oo dhankaas ah horta anigoo meesha fadhino hal saac iyo meelahaas kontan aheeda jeclahay saacadda hal mar waxaa bilowda xabado aad u xoogan marka xabadaha dhaceen waxaa ku saxeeyey qarax aad u weyn annaga marka meesha waa yaabnay waa la kala cararay meele wax naga jiraanaa weynay markaas aniga anoo meesha taagan waxaa igu soo cararay dad badan oo kabala'aana qaar qaar fakanaya dhahaya ooyayaan aan naftirkii waa yaaba ma garateen marka meeshan wax aad u weyn oo dhibaato aad u weyn aa ka dhacday weerarka kooxda al-shabaab ay ku qaada liido gaar ahaan maqaayadda biral biich ayaa waxa uu ku bilowday qaraxyo kadibna dabley hubaysan ayaa gudaha u galay dhismaha dadka goobta ku geeriyooda ayaa waxay u badnaayeen dhallinyaro sida ay ka muuqanaysa sawirro ay baahiyeen dad eheladooda ah oo uga tacsiyeynaya baraha bulshada muqdisho oo bilihii ugu dambaysa amni ahayd ayaa waxa uu qaraxani noqday mid walaac badan geliya shacabka caasimadda goobta la weerara ayaa ahayd ganacsi cusub oo dhowaan laga hirgeliyey liido cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
ardadii ku barakacday magaalada laascaanood ee dagaaladu ay ka dhaceen ayaa imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiga sare ku galay degmada kalabeer ee gobolka sool waxaana qaadasta imtixaankaasi fududaysay wasaaradda waxbarashada ee maamulka puntland warbixintan waxaa laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol qaar ka mida deegaanada gobolka sool ayaa saaka ardayda gobolka sool ay taxaamo u fadhiisteen kaas oo ay qaadaysa wasaaradda waxbarashada puntland deegaanada ardaydana ay taxaanka u fadhiisteen ayaa waxaa ka mid a kalabaydh boocame saleex xudun iyo orbogeys cabdiqaadir jaamac faarax oo ah guddoomiyaha waxbarashada degmada kalabaydh ayaa ka hadlay ardayda halkani ku garaysa oo degmada kalabaydh ah
halkanina aan hadda joognaana ay tahay dugsigii sare ee degmada kalabaydh waxaan aada ugu mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada ee puntland iyo fursaddan ay siisay ardayda reer sool hawshaa isugu taxallujisay ee ay u ilaalisay ardayda iyo mustaqbalkooda uguna soo gurmatay ardaydaas oo adeega loo samaynayaa uu yahay weliba mid lacag la-aana aan ardayna wax laga qaadaynin sidoo kale maxamed siciid guureed oo ka socday wasaaradda waxbarashada ayaa ka hadlay ardaydani imtixaanaadka ay ka qaadayaan ee fursadda ay u siiyeen
oo dadka ardadii laascaano ka soo waxday ah baa wasaaradda waxbarashada ee puntland ugu tala gashay inay imtixaanka ku galaan oo sana dugsiyeesku uusan ka habsaamin ardadaas sawir baa laga qaaday kaar baa loo sameeyey number baa loo sameeyey arday kasta uu leeyahay kaar buu leeyahay wasaaraddu marka dadaal fara badan bay bixisay sayn dadkaas ardadaas meel cidlaa ku soo dhicin oo sana dugsiyeedkaas uu cidlo ka noqon bay juhdi badan ku bixisay kharaj badan ku bixisay
qaar ka mid a ardayda iyo waalidiinta aan kula kulannay magaalada kalabaydh ayaa ka hadlay imtixaankan ay gelayaan iyagoona sheegay in fursaddan ay ka faa'iidaysanayaan si ay u helaan shahaadooyin ay ku fadhiistaan jaamacadaha xilli magaalada laascaanood ay waxbarashada ka dhigan jireen ee dagaaladu saamayn ku yeesheen inay goobaha waxbarashadu xidhmaan maryan maxamuud cabdiraxmaan wallaahi imtixaan wanaagsan baan galnay wuuna fududaa maxay taale maadada maado koowaad baan galnay keliya marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan maadooyinka o dhan dhammaystirano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacayga waa maxamuud maxamed cali maadaama ay carruurtu noo heleen waxbarasho waxaan jiray imtixaan imtixaankii shahaadiga ahaa oo aan laga oo laga maarmaan u ahaa ardayda si ay hadhowta u helaan jaamacado ama ay usii usii wataan waxbarashadooda marka aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkii ka shaqeeyey arrintan ama ama magaranaysa waxbarashadan soo diyaariyey imtixaanadan soo diyaariyey aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa waana soo dhoweynaynaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
magaalada toronto oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan dalkaasi canada ayaa waxaa ka bilaabatay codeynta doorashada duqa magaalada oo ay ku tartamayaan in ka badan boqol musharax doorashadan ayaa imaaneysaa xilli uu casilay duqii hore ee magaalada toronto kadib markii ay la soo gudboonaatay fadeexad la xiriirtay inuu xiriir la sameeyey haweeney ka shaqaynaysa xafiiskiisa faahfaahinta warkan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyaheena v o a xuseen nuur xaaji codaynta hordhaca ah ee doorashada duqa magaalada toronto ayaa bilaabatay khamiistii waxayna socon doontaa ilaa iyo saddex iyo tobanka bishan laga bilaabo tobanka subaxnimo ilaa toddobada fiidnimo dadka aanan codkooda dhiiban codaynta hordhaca ah ayaa lix iyo labaatanka bishan u dareeri doona sanaadiiqda codbixinta waana maalinta rasmiga ah ee ugu dambeysa doorashada isla habeenkaas ayaa lagu dhawaaqi doonaa cidda afarta sane ee soo socota hogaamin doonta magaalada toronto doorashadan ayaa uga duwan kuwii hore in tiradii ugu badnayd ay isku soo sharaxday qabashada kursiga ugu sarreeya ee magaalada toronto murashaxiinta ayaa kor u dhaafaya ilaa boqol sidoo kale doorashadan waxay uga duwan tahay kuwii hore waa mid la dooranayo duqa magaalada oo keliya halka markii hore la dooran jiray duqa magaalada golaha deegaanka iyo guddiga maamulaya iskuullada duranto waxyaabaha kale ee doorashadan ay uga duwan tahay kuwii hore oo xiise gelinaya ayaa ah in dadka ugu sarreeya raayo ururinta cidda noqon doonta duqa magaalada toronto ay dhammaantood yihiin dad aanan ku dhalan dalkan kanada taasoo ka dhigi doonta in duqa magaalada toronto ee soo socda uu noqdo ama ay noqoto qof ku dhashay meel ka baxsan kanada ballanqaadyada murashaxiinta ay ololaha ku galeen ayaa ah kuwo iska daba dhow badankood waxay ka saman yihiin wax ka qabashada guryaha sii qaaliyoobaya iyo miciishadda badqabka dadka adeegsanaya gaadiidka dadweynaha ka hortagga rabshadaha loo adeegsado hubka horumarinta daryeelka caafimaadka iyo dhisidda waddooyin wanaagsan qaar ka mida murashaxiinta ayaa intii lagu guda jiray ololaha la kulmay soomaalida qaar iyagoo ka wada hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta bulshada soomaalida qaar ayaa rumaysan in kulamadaasi ay caddaynayaan kaalinta ay soomaalida ku dhex leeyihiin bulshada deggan magaaladan waxaynu ognahay siyaasiyiintu inay yihiin representativeka dadka ku matelaya bulshada siyaasadda ku matelaya oo xafiisyada fadhiya inay marka danahooda kala hadlaan oo la iswaraysto oo wixii la qabtay iyo waxa la qaban doona hadda kadibba la iska arko waxaan marka dareemaynaa in siyaasiyiintu ay dareemeen miisaanka iyo xoogga ay leeyihiin bulshada soomaaliyeed oo toronto ku nool ilaa konton xarun ayaa loo asteeyey in lagu dhiibto codaynta hordhaca ah qofka codaynaya ayaana laga rabaa inuu jiro siddeed iyo toban sano iyo ka weyn islamarkaana uu la yimaado wax caddaynaya magaciisa iyo halka uu degan yahay soomaalida ayaa isku wacyigelinaya inay codkooda dhiibtaan oo ay qayb ka noqdaan isbeddelka ay doonayaan inay arkaan xuseen dadka somalia waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan qasab maaha qofka inuu u voodo shaksi ama inuu u voodo xisbi waxaa qasaba qofka in codkiisa u bixiyo sababtoo ah waddankan annaga aynu joogno qofka codkiisa waa muhiim codkana wax badan ayuu bedela sideedana waa la socotaa xuseen oo isbeddel haddaad doonayso qaabka keliya ku heli karta waxay tahay inaa codkaaga bixiso marka qof kastoo soomaali ah haysta sharciga waddankan keenada codkaaga bixi guriga hala fadhino codkaaga duqii hore ee magaalada toronto john tory ayaa bishii julaay ee sanadkii hore taageeray mooshin ay golaha deegaanka horgeysay francis nansiata oo laga soo doorto xaafadda ay soomaalida ku badan tahay ee york south western kaasoo ku saabsanaa sidii soomaalida ay u heli lahayd xarun dhaqan oo u gaara golaha deegaanka ayaana xilligaasi ansixiyey mooshinka oo u baahan taageero dhaqaale oo ka timaada dowladda magaalada dad badan ayaa qaba in soomaalida looga fadhiyo in duqa cusub ee imaanaya ay kala xaajoodaan sidii loo sii wadi lahaa maalgelinta xaruntaasi oo ay ku sheegeen inay ahmiyad u leedahay soomaalida xuseen nuur xaaji v o a toronto
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal ah waa idaacaddeena galabta iyo wararka v o eda kaga imaanaysa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa toddobaadkan meelmariyey heshiiska jihaynta doorashooyinka dalka tallaabada golaha wasiirada ayaa daba socota shirkii ay bishii mey muqdisho ku yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran oo sheegay inay ku heshiiyeen in dalka oo dhan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo keliya taasoo noqonaysa nidaamka matalaadda isu dheelatiran ee liiska xiran waxay sidoo kale ku heshiiyeen in dalka uu qaato nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen kulankii golaha wasiirada uu shir guddoominayey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa qodobadii ay meelmariyeen qaar ka mid a waxaa warbaahinta la wadaagay afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha farxaan maxamed jimcaale xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxay go'aamisay dhammaystirka iyo dhaqangelinta hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee uu ku heshiiyey golaha wadatashiga ee qaranka toddobaankii bishii maajo ee sanadkan waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha ay qusayso in ay si deg dega uga howlgalaan diyaarinta shuruucda loo baahan yahay ee lagu dhaqangelinayo heshiiskan wixii wax kabedel ah ee lagu samaynayo dastuurka kumeelgaarka ah waxaa loo soo diyaarinayaa si waafaqsan cutubka shaniyo tobnaad ee dastuurka kumeelgaarka ah loona soo gudbinayaa golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya si loo horgeeyo labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha ay qusayso waa in ay dhammaystiraan dhammaan habraacyada dastuuriga ah iyo kuwa la tashiga ee laga maarmaanka u ah dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga qaranka iyada oo la xeerinayo danta guud ee qaranka haddaba ansixinta wasiirada maxay uga dhigan tahay jihaynta doorashooyinka maxayse yihiin caqabadaha isku horgudbi kara ayaan weydiiyey maxamed mukhtaar oo ah madaxa machadka sibam ee daraasaynta arrimaha dowliga ansixinta ay ansixiyeen golaha wasiirada waxay tahay tallaabadii ugu horreysay ee sharciyad ay ku siinayaan go-aanadii siyaasadeed ay soo gaareen madasha qaranka kadibna waxay u gudbinayaan baarlamaanka balse haddii aan taariikhda dib u fiirino arrintan oo kale maaha markii ugu horreysay ee soomaaliya ay soo marto waxaan xasuusanaa juun kii heshiisyadii baydhaba lagu gaaray waxaa jira sidaas oo kale in lagu heshiiyey nooca doorashada ay noqonayso matalaad isku dheelitiran inay noqonayso oo ku salaysan hal degmo oo doorasho ah iyo liiska xisbiyada oo xiran ah balse waxaa dhaca waxay tahay golihii wasiirada la keenay golihii wasiirada way ansixiyeen baarlamaanka ayay u direen baarlamaanka ayaa guddi u saaray sidii arrinta loo waday markii dambe waxay kusoo gabagowday bishii novembar in ay bedelaan qaabkii ay golaha wasiirada ay kusoo gudbiyeen iyo qaabkii ay madasha qaranka ay kusoo heshiyeen ayay bedeleen marka haddana waxaa suuragal ah marka ka gudbo golaha wasiirada uu tago baarlamaanka in la bedelo waxyaabaa lagu soo heshiye waa arrin suuragala waa gartay marka si loo dhaqangeliyo maxaa caqabada ah oo isku horgudbi kara heshiiska jihaynta doorashooyinka runtii caqabadaha shali jira ayaa hadda taagan oo waxaa lagu kala horta aragti duwan yaha mid ugu horreysa waxay tahay madasha qaranka laftigeeda looma wada dhammaan sidaan wada ognahay puntland kamaanay mid ahayn dadka saxeexay heshiiskan sidoo kale heshiiskan waxyaabo badan oo dastuuri ah ayuu taabanaya oo u baahan in laisla fahmo lawada ogolaado la bedelo tusaale ahaan waxaa ka mid ah heshiiskan wuxuu tilmaamayaa in la sameeyo guddiga doorashada iyo xuduudaha sidaan ognahay dastuurka waxa uu sheegaya guddiga doorashadan wuu tilmaamaya guddiga xuduudahan wuu tilmaamaya balse laakiin mid isku dhafan ma tilmaamayo horta marka arrimahaas oo kale waxay u baahnaanayaan in dastuurkii la furo oo dastuurkii wax ka bedel lagu sameeyo sidoo kale macnaha waxa uu tilmaamaya in wadanka uu yeelanayo laba xisbi oo keliya balse qoraalka waxa uu tilmaamaya inuu laftigiisa qoraalka ay soo gudbiyeen madasha qaranka wuxuu tilmaamaya wadanka inuu yeelanayo xisbiyo badan marka xisbiyo badan iyo way aad bay u kala duwan yihiin iyo waxa loo yaqaano laba xisbi oo keliya dualitiga way kala duwan yihiin so marka arrimo noocaas oo kale ah ayaa u baahan dastuurkii taabanaya horta marka hore in laisla fahmo laisku waafaqo dastuurkii la furo la bedelo dan kadib markaas shuruuc loo sameeyo arrimahan hagaya
kaasi waxa uu ahaa maxamed mukhtaar oo horey u soo noqday wasiirkii batroolka ee soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya iyo howlgalka admis ee midowda afrika ayaa toddobaadkan dib u xaqiijiyey inay ka go-an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada admis islamarkaana mas-uuliyadda amni loogu wareejinayo ciidamada soomaaliya wasaaradda difaaca ee soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in dowladda federaalk ay ka go-an tahay fulinta qorshe ay dhammaadka bishan dalka uga baxayaan laba kun oo ka mid a ciidamada admis taasoo qayb ka ah qorshaha dhimista waxay intaasi ku dartay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa amniga ay diyaar u yihiin wejiga xiga ee la wareegidda amniga dalkooda sidoo kale ergeyga midooda afrika ee soomaaliya danjire maxamed al amiin soof oo ka hadlay shir jaraa'id oo toddobaadkan muqdisho ka dhacay ayaa sheegay inay ka go-an tahay xaqiijinta in amniga soomaaliya lagu wareejiyo ciidamada soomaaliya iyadoo la raacayo qorshaha kala guurka iyo go-aamada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee quseeya arrinkan haddaba dowladda soomaaliya iyo ciidankeeda xilligan diyaar mu yihiin in amniga dalka ay kala wareegaan ciidamada admis ayaa weydiiyey cabdisalaan guuleed oo ah agaasimaha machadka daraasaynta amniga ee eagle ranges services
cabdulqaadirow sida qorshuhu yahay admis waa inay soomaaliya uga baxdo lix iyo toban bilood gudahood oo ah dhammaadka sanadka soo socda ee labada kun iyo labaatan iyo afarta soomaaliyane diyaar uma ahan mana u diyaar garoobin wax uga diyaarsanna uma jeedo inay kula wareegto wakhtigaas dhulka ay admis ka taliso oo ah sideed gobol oo soomaaliya ka mida oo koonfurta soomaaliya ah oo dowladnimada ka jirta iyo maamulka dowladeeda ka jira tiirarkiisii amniga uu ku tiirsan yahay ay yihiin ciidamada admis marka soomaaliya waxaan isleeyahay wakhti badanaa ka khasaaray oo ay ahayd inay diyaar garowgan meelo badan usoo marto haddoo siddeed iyo toban bilood ka dhiman tahay soomaaliyana weli cunuqabataynta hubka saaran tahay magnituudka iyo dhulka iyo meesha ay joogtana aad u jeedo admis ay joogto dagaalna wadankii ku jiro dhaqaalo soomaaliya maanta usoo kordhayna aanaan ogeyn soomaaliya diyaaru ma aha
waa gartay marka si ay soomaaliya ugu diyaar garowdo in howlgalka admis ay amnigeeda kala wareegto maxay u baahan tahay inay samayso
horta ciidan keliya ma ahan waxa wax la wareegaya soomaaliya waxay u baahan tahay diyaargaroo weyn inay admis kala wareegto waddanka mana muuqato xataa inay boqol kiiba soddon arrintaas la xalliyey ama la xaqiijiyey ma muuqato marka waxaa ii muuqda haddii sidaan wax ku socdaan oo iyadoo xaaladu sidaan tahay soomaaliya admis ka baxdo shakiga aan qaba aadu u yaryahay inaysan waddanka talibaan camal noqonayso inaysan shabaab la wareegaynin waxaan aaminsanahay soomaaliya khatar aad weynay kusoo fool leh dadka hogaamiyaasha u ah soomaaliyane ma ogi waxay isku hadlaynayaan laakiin khatartaasi aan isleeyahay waa mid aan laga fursad doonin haddaan ilaahay sanqarin kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan guuleed oo qadka telefoonka iigu waranayay dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
cabdiqaadir maxamed mursal ayaana soo jeedinayey madaxweyne hore ee mareykanka donald trump ayaa waxa uu wajahayaa soddon iyo toddoba dacwadood oo dembiga oo la xiriira inuu si qaldan u maareeyo dukumentiyo uu ka soo qaaday aqalka cad oo ay ku jiraan feelasha sirta ah ee barnaamijyada nuklearka iyo difaaca maraykanka warbixintan waxaa soo jeedinaysaa saare ciila nuur
dacwadaha lagu soo oogay trump ayaa lagu sheegay in ugu yaraan laba jeer uu trump tusay dukumentiyo sir ah oo ku saabsan howlgallada ciidamada maraykanka dad aan haysanin ogolaanshaha rasmiga ah ee ay macluumaadkaasi ku ogaan karaan amaba kliransiga loo yaqaano mid ka mida dukumentiyadaasi ayaa la sheegay inuu ahaa weerar qorshaysan oo ka dhan ahaa waddan kale oo saraakiil maraykanka ahi ay diyaariyeen sida lagu sheegay dacwadda toddobiiyo soddonka eedeymood ee loo soo gudbiyey trump ayaa la sheegay in koob iyo soddon qaybood oo ka midiya ay gaar u yihiin in si badrheedh ah loo helo xogta difaaca qaranka eedeymaha kale waxay u badan yihiin mu'aamarado is-hortaag sharci iyo hadallo been abuur ama istabamarina marka laysku soo wada duubana eedeymahan ayaa keeni kara in trump lagu xukumo xabsi sannada ah haddii lagu helo dembiyadaasi waaxda cadaaladda maraykanka ayaa ku eedeysay trump in uu iska dhega tiray dalabkoodii ahaa inuu ku soo celiyo dokumentiyadii uu ka qaatay aqalka cad ee uu la tegay aqalka uu ku leeyahay gobolka falorida ee koonfurta dalka maraykanka iyo qaar kale oo la sheegay inuu geeyey meesha uu ku yaallo naadiga golfka ee uu leeyahay ee ku yaalla gobolka waqooyi bari ee dalkan maraykanka ee new jersey iyo in uu ka codsaday kaaliyayaashiisu inay ku caawiyaan sidii uu u qorin lahaa dukumentiyadaasi kaaliyaha trump ayaa la sheegay in sidoo kale uu wajahayo eedeymo ku saabsan kiiska waxaana lagu soo oogay lix dacwadood oo loogu haysto inuu trump ka caawiyey inuu qariyo dukumentiyadaasi trump waxa uu qareenadiisa u sheegay inaanu doonaynin in dadku ay ka eegaan sanduuqyada dukumentiyadu ku kaydsan yihiin ee gurigiisa marlaaga ee florida ku yaala in aan la sheegin sida lagu sheegay eedeymahan eedeyntan ayaa lagu tilmaamay guriga trump ee marlaaga inuu yahay naadi bulsho oo dad badani yimaadaan oo mararka qaar martigeliya tobannaan kun oo qof oo martiya intii lagu jiray dukumentiyadaasi halkaasi lagu xereeyey garyaqaanka gaarka ah ee maraykanka jack smith oo hogaaminaya dacwad oogayaasha ayaa jimcihii hadal kooban oo uu siiyey warbaahinta waxa uu yidhi Our laws that protect national defense information are critical to the safety and security of the United States, and they must be enforced. Violations of those laws put our country at risk.
shuruuciyada ilaalinaya macluumaadka difaaca qaranka waa kuwo xasaasi ah marka loo eego amniga iyo badbaadada maraykanka waana in shuruucda la fuliyaa haddii qalad lagu sameeyo shuruucdaasi waxay qaranka gelinaysaa marxalad khatar ah
smith waxa uu sheegay in trump sida qof kasta oo la soo eedeeyey loo qaadanayo in aanu dembi lahayn ilaa lagu caddaynayo dembiyada loo haysto oo ay maxkamadu xukumayso waxaa kaloo uu sheegay in dacwaddiisa qayb ay ka qaadan doonaan xeerbeegti deggan gobolka florida
saare ciilo nuur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay
hamoogaanin dhegayste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko dhegaystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada geeska afrika saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa toddobada ilaa iyo toddobada iyo barka subaxnimo iyo lixda ilaa iyo lixda iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko la socda oo ka faa'iidaysta sasamey sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
markana dhegeystayaal waa wakhtigaad nooga barateen barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa barnaamijka isku soo duway ismaaciil xuseen farjar waxaa la soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan caashi cuud
waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale oo ay si wada jira idinla socodsiinayaan caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
warqadda koowaad ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxay naga soo gaartay adeer cumar cali shaambi iyo adeer shire axmed dhege iyo doctor maxamed bare axmed iyo caruurtiisa iyo faadumo bare axmed iyo caruurteeda xaawaluulah bare axmed iyo cali xarbi bare axmed iyo iftiin bare axmed iyo nasre carab maxamed iyo gabadheeda deeqa iyo sahre axmed nimco carab maxamed iyo caruurteeda axmed shangaay iyo caruurtiisa aamine axmed safiye axmed iyo shukri axmed abuukar waa abuukar saadiq maxamed cusmaan iyo xaaskiisa ayaan maxamed iyo gabadheeda amal maxamed iyo gabadheeda anise maxamed leyle maxamed ilhaan maxamed iyo nuur maxamed cusmaan iyo ayaan cabdulaahi cabdi kubado baa la yiri iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan reer cabdulaahi kubado dhammaan dadkan iyagoo kala jooga minnesota sweden iyo muqdisho waxay hambalyo iyo duco aan la soo koobi karin u dirayaan boqoradda soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo boqorka muniye xaaji muniye abu maxamed oo dhowaan meherkoodu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin ismaaciilow arooskan soomaaliya iyo muniye waxuu ka dhacay gobolka virginia sida warqadaba aan ku akhrinay anigii adigana waa ka qayb galnay dabcan arooskan waa runtahay wuxuu ahaa dee aroos aad laysugu arkay dad badan oo magaca soomaaliya uu aad ugu cusbaa waxay isweydiinayaan soomaaliya wiilka waan u jeednaa ee waxaa la yidhahdaa moniye xaaje moniye gabadha magaceeda aawe marka dadka waxaa muddo dadka ku qaadanaysa in loo fasiro in soomaaliya ay tahay gabar magaceed marka dadka qaar dadka isku si uma fekeraan qaar baa waxay lahaayeen sotan barliin iyo falastiin iyo england iyo lala baxo maxaa marka in soomaaliya gabar loo bixiy maxaa diiday marka soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo mooye xaaji munye abu maxamed waxaan leenahay isku waara oo noqda labadii kala helo ubad khayr qaba weliba waxaan filayn magaca soomaaliya inaan maanta kadib layska wareysan doono la dhihi doonin soomaaliya ma magac gabdheed ba mise waa magac wiil marka waxaan leenahay soomaaliya iyo muniya isku waara ubad khayr qaba rabbi haydin kala siiyo aamiin heesta ugu horeysa barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaya waa heestaan kudhageedu yahay afar baad u dhigantaa waxaan filaya dhegeystayaal fara badan inay heestani si weyn uga heli doonaan
kuwegto iftiin kaaga daawadaa oo intaa waxaa dheer kartidiyo edabto afar baad u dhigantaaye waa ku aaminsanahe oo ubaaha caashaqa afar baad u dhigantaa
waraaqda dhinacayga ugu horreysa haddaan caashay noo soo qabto waraaq tahniyad aroosa waxaana dirayaa aabe abuukar hiraabe iyo hooyo maryan cali faarax iyo caruurtooda oo kale ah amaal abuukar iyo xaajigeeda cabdiqaadir xuseen dhowre iyo caruurtooda oo kale ah niya iyo janna waaw iyo weliba anaysa abuukar iyo caruurteeda zakiya iyo miya aamine abuukar iyo xaajigeeda kooshin siciid faarax iyo weliba gabadhooda amaara khaalid abuukar zakiye abuukar cabdiqani xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo weliba caruurtooda xasan xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo weliba cabdisataaye xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan reer xaaji gacal dadkaas oo kala jooga minnesora sweden iyo muqdisho waxay hambalyo iyo duco tiro badan ay u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo boqorka muunye xaaji muunye abuu maxamed oo dhowaan uu meherkoodu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka tahniyadan loo dirayey muunye iyo soomaaliya iyo weliba bahda kale ee hambalyada diraysa waxaan usoo qabanaynaa hees ay ku luuqayso fanaanadda codka tolmoon ee ruun xaddi
kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa naxli malaha cadhadiisu cabar labta kuma raagto waa cunay qalbiga maydha naxli malaha cadhadiisu cabar labta kuma raagto wacaanayo naba waa gobiyo caadkeede waa gobiyo caadkeede intaasoo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu waa gobiyo caadkeede waa gobiyo caadkeede intaasoo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu mamanka wacale masaarada ruuxa u cunta mamanka kalgacaylku caaweeye waa calafka sahankiisa wacale masaarada ruuxa u cunta mamanka wacale masaarada ruuxa u cunta mamanka cafis weeye dhaqankiisu cambaarayni kama yeedho waa cuway qalbiga mayra cafis weeye dhaqankiisu cambaarayni kama yeedho waa cuway qalbiga mayra wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu wagobiyo caadkeede waa gobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu aan casuuno
dhambaan kale oo jahniyad aroos oo farxad leh waxa uu naga soo gaaray oo dadka dirayana ay kala yihiin cabdiraxmaan cali diriye iyo qadan maxamuud diriye saynab maxamed diriye iyo hinda maxamuud diriye khadar cabdulle diriye iyo eedo cibaado diriye muuse iyo eedo faadumo diriye muuse faysal muuse carab iyo nimco muuse carab iyo saciid muuse carab iyo axmed muuse carab waa dhammaan ilmo carab khayr axmed caraba ku jira wacan nimco sacda kayse xuseen aadan iyo cabdulqaadir waa dhammaantood ilmo axmed cilmi ayaan axmed cilmi baa ku jirta iyo sidoo kale nasriin maxamed jaamac dhammaan dadkani waxay hambalyo aroosoo farxad leh gaarsiinayaan mawliid maxamuud diriye iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri nimco muuse carab oo arooskoodu ka dhacay degmada xaaji saalax ee gobolka daadmareer waa tahay taariikhdu markay ahayd kowda bisha juun ee sanadka laba kun saddex iyo labaatan waxaan leenahay bay yidhaahdeen barakooba oo isku baraara annagun waxaanu leenahay aamiin tahniyadan gacanteeda ku jirta waxaa diraya dhammaan reer soomane cumar iyo weliba dhammaan reer arab maxamuud iyo dhammaan reer maxamed axmed oo kale ah hooyo binti soomane cumar iyo xaliimo naasir soomane iyo aadan naasir soomane zahra naasir soomane siyaad naasir soomane faadumo caafi soomane canab aadan soomane cilmi arab maxamuud idriis arab maxamuud cabdixakiin arab maxamuud cabdicasiis arab maxamuud cabdiqaadir arab maxamuud shiine arab maxamuud iyo weliba khadra carab maxamuud iyo reer cabdi maxamuud oo kale ah cabdulaahi maxamed iyo nadiifo iyo weliba foociyo ayaa la yidhi tolomofoosiya loola jeeday foociyo ayaa qoran waraaqda ma hubo magacaas inuu saas sax ku yahay foociyo maxamed axmed iyo weliba mahado maxamed axmed nimco maxamed axmed hooyo safiyo farxaan iyo weliba maxamed jeelle dhammaan waxay dadkaasi tahniyad dhalasho ay u dirayaan maxamed arab maxamuud iyo nasro maxamed axmed oo wiilugu dhashay xeryaha dhadhaab gaar ahaan dhagaxley waxaana wiilkaas loo bixiyey marwaan maxamed arab ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi waxaan leenahay noqo kii soo barbaaraa dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin heesta saddexaad dhegeystayaashaan usoo qabanayana barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa heestan uu ku luqeynayo fanaanka dalmaryare
dhisan jacaylaba israadsanin raaca maanta nooliyo adduun laguma raagee haddaan reer la wada dhisin jacaylaba israadsanin raaca maanta nooliyo adduun laguma raagee caruskiinu raaxiyo ramaadiyo barwaaqiyo awlaadi raagta oo wacaan rabbi haydinku deeqeeye caruskiinu raaxiyo ramaadiyo barwaaqiyo awlaadi raagta oo wacaan rabbi haydinku deeqeeye ragiinan iyo dumarko riigka siiya sacabko raah ku raaga roob wacan sidiisii mashxarada raaciya ragiinan iyo dumarko riigka siiya sacabko raah ku raaga roob wacan sidiisii mashxarada raaciya ducarubad dhalaabtiyo ricirada ka timid maana anna soo ridridaya aamiinta raaciya ducarubad dhalaabtiyo ricirada ka timid maana anna soo ridridaya aamiinta raaciya isku raaxaystaada isku soo rooraada labadii isku raagta amiin amiin labadii isku raysa amiin amiin labadaan kala raagin amiin isku sii raagtaada isku raaxaystaada
waa hagaaga barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaad weli la socotaan dhambaal kale haya gacantayda ku jira haatan dhambaalkaasna dadka diraya waxay kale yihiin jaamac maxamed xirsi iyo aabe yuusuf cabdulaahi xasan iyo aabe cali xuseen iyo mustafa yuusuf cabdulaahi iyo cali yuusuf cabdulaahi iyo cabdiqani yuusuf cabdulaahi iyo iid yuusuf cabdulaahi waxaa loo yaqaanaa guursade oo tahay cabdixakiim yuusuf cabdulaahi iyo xamda yuusuf cabdulaahi iyo hooyo ruun diriyo cismaan iyo hooyo xaliimo ismaaciil xuseen cilmi dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad la gaarsiinayaan cabdiraxmaan yuusuf cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi samiire cali xuseen fartaa lagu fiiqa waa tahay si fiicanaan u arkaa inaad soo fududayseen oad ku mahadsan tihiin samiire cali xuseen waxay ku aqalgaleen magaalada kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo taariikhdu markay ahayd labada bishan juun ee sanadka waxaana leenahay bay yidhahdeen isku waara ubad kheyr qabana kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin waraaqda dhankayga ugu dambaysa waraaqta haniyada waxaana kala diri ayaa la yidhi nabadoon faarax cismaan caraale adeer yaasiin cismaan caraale eedo jawaahir cismaan caraale eedo nadiifo cismaan caraale eedo xaawo cismaan caraale eedo muxubo cismaan caraale maxamed cabdishakuur cismaan bahjo cabdishakuur cismaan cabdulaahi maxamed cali cabdinaasir maxamed cali maxamed xasan mire dhammaan dadkaasi waxay halkan hambalyo dhalasho uga dirayaan ayaa layidhi lamaanaha kala ah cismaan yaasiin cismaan iyo fadxi jaamac maxamed oo wiilgu dhashay magaalada boosaaso waxaan leenahay noqda kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay ismaaciil bal heesta afraad ee barnaamijka dhegeystayaasha usoo qabo dad caashay ku soo riixday dhinacayga oo aan heesta ugu dambaysay noo soo qabto waxaan dhegaystayaasha u haynaa hee
guud ahaan intaas waxaa inoogu eeg barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha tan iyo intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno waa anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen maxamed farjar oo idin leh sidaas siiyo nabadgelyo sida laydhaqabo iyo liiqa cadeen laxawgayga dareen lubigaad geliseen sida laydhaqabo iyo liiqa cadeen laxawgayga dareen lubigaad geliseen liqi waaye cunto cashaq bay ludayo laqayaad noqotee laqayaad noqotee laqayaad noqotee liqi waaye cunto cashaq bay ludayo laqayaad noqotee laqayaad noqotee laqayaad noqotee luquntaadiyo laafyaaga waxaa loola jacay dadku ay la demaan hadda laysla lulay midunbaa lugulay waxaa loola jacay dadku ay la demaan hadda laysla lulay
taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan idaacadan iyo galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo